berberaaye beelow ii joog biraas aamayaalkii dadka berberaaye beed cusubaa bilaawde buughirmey beed cusubaa bilaawde buug soo hirmey beed cusubaa bilaawde kow bilaawa hataa liis bilaawe berka ay ku baney Koko bilawa hatta liis bilawe bilka ay ku baneen
kow bilaawa hataa liis bilaawe berka ay ku baney Koko bilawa hatta liis bilawe bilka ay ku baneen
buugga tartanka berkaa ku gal baratamaa jare buugga tartanka berkaa ku gal
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهمين فيلة رمضان مبارك لغن سديا لك دواد برامج كترتنا قوانيت كراديها ورسن بيدبو وهمين والبا بلنبرا كيسان كل درسان راديها ورسن بيدبو لغن سديا حكومة بني بلا وضدونا وريق السدحات يترتنا قوانيت كاسو نغضدونا كو مركاس لكشال بهو او حافظو يا هري رمان مركاسا يو بدشو بسكو كدقين هان هرين هذا بسكا سارنا يو uu kan bilowdaas inay baska ku degaan haddaba dhugunsadayaal barnaamijka tartan aqooneedka mayba markaasa uu kursigu ku beddelanyaa barnaamijyadii hore maadaama uu siiyey barnaamij nag out eh oo xaafadda dhiilas ama lamada xaafadood ee uu ka tartamaayaan too ku mid elay lafadow inii ahbata tan kalena iyo heli doonto guud ahaanba barnaamijkan iyo ku hiraas haddii ilaahay uu sara mayba uu ka tartan xiisale ku rajeeyana lamada xaafadood ee shal ee bardaale ee iyo weliba xaafadda waa beri b fardaale ee iyo waa beri b mayba iyo bilaawayaana tartanka wareegga saddexaad ee nag outkalangordow barnaamijka mabasina dareersii doonaan anoo cabdullahi nuur adan jeceelowa iyo weliba muxudiin xasan maxmed muxudiin xusni qadka taleefonka waliba se toosaan ka jira lamada xaafadood waydna barnaamijka saas oo kalena oo laga ifkaadada doonaan abwaanada barnaamijka muxsin qaasim qaalib jaakole oo xoogahna oo aajisan ilaahay caafiya oo undo ay doogna mardhow iyo saas oo kale abwaan maxamuud xaaji maxamed tarash oo istuudiyaha wakhtigan baxaadirniyi kiliyi maxamed salaad maxamed deeq iyo xuseen cali nuur cadaan iyo mahadnaga oo guddiga garab oo ku tirsan farsamo yaqaan maxamuud gaabshiya mahadsan oo barnaamijka farsameeyahay inagii iyo weliba kaamirada barnaamijka uu kuweyba duubahaye dhugunsadayaal firsadayaal maxamed cabdiraxmaan cabdulle maleele mar kale iyo barnaamijka tartan aqooneedka raadiyaha warsi waayahay dhugunsadayaal mar kale iyo barnaamijka tartan aqooneedkii hawadiisiin ku lahaa dhugunsadayaal barnaamijka wayba kula dareertaana raadiyaha warsan ee baydhabo muujadis f m c s iyo dhibisan lama magahaafis saasoo kale barnaamijka mayba ku dhugunsado kortaana barta internetka facebooka beejka idaacadda oo ee warsan raadiyo oo se toosa barnaamijkan kula dareera kortaan usoo maqal muuqaal iyo weliba qoraal ah dhugunsadayaal lamada xaafadood ee uu ka tartanka nag aad ku bilaabo doonaan yaa weere saan ogaada in iyo uu ka barnaamijka diyaaringayin iyo in kale halow berdaale e
halo radio warsan halo waa beri b
halo radio warsan hay-adyada amaasinyiin lamada xaafadood qabta teleefonka iyo xaadirka iyiin miba rajeeyayni iyo markaasa qadka unku sii bana oo weliba barnaamijkana wuu kasa faylaninka bilaawda waana safarinlahaninka dhammaada anshaxa barnaamijka yaa xoogaha ankuru mara shuruudoogii awalba una sheegay jirnay shuruudaha miba markaasa iyo kumid ayina su-aalo guud ahaan ee tartamka tartanka miba markaasa iyo koob iyo toban iyo afar su-aalood min todoba su-aal iyo lanka tirgale xaafadulba in la weydiiy haddii niyadhiyada in xaafado markaasa lamada xaafadood uu ku iyo kashalbaha waayaan bareejo mayba markaas nagadaasa in su-aalo dheeriyo laka dara se markaasa iyo inshalbahan maadaama barnaamijkuusa ay barnaamij nag awd ee haddaba tumiyo afarta su-aalood haddii iyo baraajo kuseen dhadaan lamada xaafadoodba su-aalo dheeriyaya laka dare oo weliba barnaamijka laka shalbadii doona may barajeeyay in iyo qadka teleefonka lamada afhayaan iyo meelo gooni la saadaan barnaamijkan iyo ilaaliyaan anshaxjey sanadiifa ininka bilaawan sanadiifa ininka dhammaada jawaabo iyo biyaalina sanadiifa lindheega abwaan maxamuud xaaji maxamed tarash iyo hadhawaaye hamiin fayl abwaani hadhawaaw ramadaan mubaarak
waayahay ramadaan kariim jacaylow kinka mahadiyeydsadaha aan ka dhawaajay barnaamijka sabab kale adina hadhawaaw
ciidada ciida mahadsanto abwaane maybaa noo aajisana mardhawaasina qadka teleefonka una kala xiriirnay ilaahay caafiya abwaankana muxsin maqaashi maqaalib jaakole
way waba jirnima jirin xoogaha aajisii balkinto ayno ilaahay idinuusa caafimaad qaameysii waayahay oo bulshadu sadu dareemahayn ilaahay isku qaada xoogaa aajisana la xirayay way do-aayana hamin hore ba hamin dhacaasba jiri do-aayna ogtaa do-aada hawada mariyaana insha allahu ilaahay aqbale marka boostayna uu ka way ii ka sabaadse ini aan buuyi sababto ka kasbana kaalintii oo xaafadii uus awal anhaayay ee taageerada aareed xaafada tiirgrooy usleyla tiirgrooytan aan leyla hoban rooyn aan ley rooy hoban la badyo aan ley badi waa kaa waayahay intu aynoy maadaama barnaamijka una mardhow gudagala doogno haa ilaahay caafiye aamiin intii jirin alle caafiye aamiin abwaanka ilaahay caafiye intii jirin ilaahay caafiye aamiin intii jirin hantira soolka ilaahay caafiye aamiin bulshoga beri midig alle noo raasiye aamiin
weli kaloo oo intu ayayna dadkii oo ilaahay kama hadii oo dhamadeen ilaahay naaris aamiin kii dhamadeen ilaahay naaris aamiin dadka bulsho hataa ilaahay ka qaaday aamiin dadkiisa kasta injirmu ilaahay fi caafiye haa bilaayo hay-adiya maasanta ilaahay du'aada abwaanka aqbal ugu dhika abwaan maxsin muqaasi buqaali jaakure oo xogaha aajisan abwaani uu ka saada sheegtiba lamada xaafadood adi iska darsadaasa oo uu ka adi taageeran e haa mayna tartamo doonaan uu ka lamada xaafadood oo shal ee waa beri b iyo weliba bardaale e tartankii hore tartamadan ku duwan yihiin sax tartamadii hore tartanka ugu kubedelanyi wayku kubedelanyaa xaafadii lakubadii guud ahaanba tartanka ku hiraasa ti tirahbaadi bisu mahanagadaas may haa markaa maahaa sinbatiyo haa haye soon dambe oo una tartan iska kooyn leh haddii ilaahayna dersi iska kooyi doono markale haa ilaahin deersiyaa soonka soo soonka dareer allana deersi marka mayba rajeeye in lamada eh, xaafadoodba kaalintii oo kenya la buuyi doonto nacam insha allah lamada xaafadood unweer bardaale iyo weliba waa beri la dardaaran sidii xalay oo kale lamadaba unweer waana la dardaaran Eh, berdaala e miya iyo waa beri b bardaale Waa- waa e beri iyo B.
waa beri b
halo berdaala e
Halo, Rabi Warsan.
raadi warsan may abwaan tarash dheh
Halo, Abu Andarash.
haa sala koofade halo waa beri e waa beri b
Halo, Abu Andarash.
haa barnaamijka isla isin la socotaan sharwuucdiis xali la akriyaay xaafada xaafado xali tartamaayeen berdaal iyo boonkaa yahaayeen walyaabo badan oo qaladaad badan oo shuruucda xalay waa beri boonke ahay xali waa beri boonka yahaayeen ka waa beri bardaale ah haddana uu kuwaa beri berdaalo waa beri tiile maa
yaa haa xaafadilay tartamayaasha damay haa muto kale koyta hay xaafadilay haa waaya asaas leedahay marka shuruucda kasaasan shuruucda jecel oo akri sidaasaan la socda madilan weere lanka xaafadda su-aalala sidi kolka badan malan weerow sidii kol hob lan weero halow arro waayan xaafad kale lan wareejiye haddii haddana faa'iidaysiba la raajara lanka su-aala xaafado ha gorod waayaan xaafado kale madaas ka faa'iidaysato leera hal mar hal eh, maaragtay halkoo hal mara lan weere marnamad ma in weeraw homarkaasi eh, halow arro waayto guddigaa la wareega su-aala waana m- tan kale mayba eed eed aragtaysin kala dardaarimay in raadiyaha raadiyaasha oroodin yaalan isku dheeray raadiyaasha handhoashitan kow nanka afhayeenka madii hadalaw dadka kala hoostis kaa hadalaayaan eh, isku dhaafa tan kale may eh, singil dardaarimay madii su-aalo lakoofadaw jawaabta su-aalo b furfurshooda iyo imtidahaytay un oo saas e iyo un oo hab- ha- hahayn iyo walaasiitum un oo haafid hebele ee jawaabta sida sidun horka dareer mooshimaayna un oo saas ahayni madii ha shuurayaani madii ha kow dhawaani madii ha bof dhawaani madii ha- ha labqasaani walaas mayn baa yaa markuu antasasikultata maxay husne kasaas leeyahay waliba unun dulqaadka ni yiri ha unun dadgaadka ka dheer jidka yara ku Ha, ha.
tahajida lutukudaa ogtaa doo badan laa taraawiha ku doo fadhi gaabana tahajuda galaana Tahajuda jara.
tartagna wadna Ha.
hiraabti fursada dhiifana mahelaana ha markuun jidka dheer ha unoo ee walaay weeroo sheegay aha ha aynoo dhaafo dheh Manaa way mag- taas mudo mag- kanag taas mudo kanag horta mag mag mag- mag maaga jirta kow dheh Haye.
wilarhee baaran yaro Mm.
ijaabe leh bir yaro af leh i baaran yaro ijaabe leh doo bad- doo yaro doo gaabano ijaabe leh hurti leh oo xaban leh i bir yaro af leh yalarhee Sax.
markun doo dheer Mhm.
faa'iida ma ah wabana sugay ah tahajudana sugay wabana sugay hooshina sugaas wabana sugay hadda taraawiix ka bani hadda wala ahna sugaay Eedii, ee.
ah bari shaqina sugaas shuruucdu weliba daraasa xaafada jid dheer ha marta ha waqti dhumeeda ha iyo oo fiinal ee dhibcooyina jaraan dhowga ha hoobana nin ku dhaafin markun taas waa inoo dhaafe insha allah taasito noo dhaafa n guddiga se oo aragtay la socotaan ha guddiga ma ogol duwa dheer badan laablaabka ma hadda hadda taa ka waramaayo waay maanta halka warama haduun ha shuurayni iyo haduun ha shukurni iyo haduun ha ya ha shalbiini iyo haduun ha sha ha shaandhayni madaasi walaas ma jiraan ya Waaye, marka wali hore raasiyaas aha lamada xaafadood Mm.
tan ada eta oo ada wakiilsha eta ka hormar ah tan ada wakiilka lamaad oo jaakalku sii eta ka dar ah silifin ugaay Horta- warqad yakin dhiibano marka xaaf- ada xaafada rajaabta waa beri iyo berdaa horta waa bilahay lanki hunturi gadi Haye.
lanki moqna ma laari saacid dubi dhali Okay.
ana xaafada fayleela jar berdaale la jar xaafado dhan faylayn laakiin ah fawr fayleeyin laakiin aan Ah.
berdaale la jar berdaale oo oo aan- oo ay berdaale ku jeedaan ada berdaa ku jeed Ah.
berdaa la jar jaakolo waa beryahay hiji berdaale Okay.
ya Haye.
ha markuu Mhm.
aan berdaale la- la jar Mhm.
tan kala wadaaykiin Haye.
haddana ani in wada iheena intay ku qoyo Sax.
kasti maaha Reed.
ha reed ti rooyto ina ana leew ti ilkabadiyana Ee, number tuman iyo ee, kow i number tuman in lama qubsoy walakin sheega doona hamadii aad qubsato kubacdi tan ka bilaabo markuun marka hore xaafada ka bilaaw nambaran uway
xaafidee haatan kow iyo tuman ilaa matan xaafidee wey baan qobday tu iko
waayahay Ah.
su-aalo waliba ka bilaabaanaha tuman ilaa ma qofka waa beryaha narki waa beriya batay ha ya ka bilaabaan ha okay waan madhawa okay waayahay eeda mahadsanyi abwaanka maybaa uga su-aalo kood ka bilaawdaase xaafadda waa beri b marnamaad yan weere xaafado siyoon diyaar garooban su-aalona markaas yoon iska diyaariyaan halow waa beri b
Halo Radio Warsan.
halow berdaale e Halo Radio Warsan.
waa beri e haddii aadana dheegahayta aan diyaar garoow su-aalii koowaad dhextaal kureed
برتنا جري بوق ترتنك بركا فقل برتنا جري بوق ترتنك بركا فقل برتنا جري أني بعضن إيه عني بعضات إيه تنك بابانيا
waayahay ramadaan kariim akhyaaray se horey lasinka sheegayba wareegii saddexaad oo naga awteeya uu ka bilaabaanaho ilaalalakanayadana weliba lakadaafurhay se horey xidhiirinta lanka sheegi waa beri b iyo berdaale e su-aalan koreyd weliba iskulaaha waa beri waa beri aan weere halo waa beri b
halo radio warsan
waa beri dhaga fura su-aalii koowaad ee tartanka oo kiyan steban welatan ante lasinka daha fura waana su-aal diini ow welibaan dhiyaase satan sheeg magayaalka sideedii saxaabi ee ku dibdhi qaswadii tabuug ee lucuna qabatay marlamaada siinkanage weliba sheegaasana magayaalka sideedii saxaabi ee ku reedhi qaswadii tabuug ee lucuna qabatay mar saddexaada kanage diini waa beri biya iskule welibaan dhiyaase satan sheeg magayaalka sideedii saxaabi ee ku dibdhi khaswadii tabuug ee la cunaqabatay jawaabta sinku rajayaan insha allah halo waa beri
halo radio warsan jawaabta
بسم الله الحمد لله اللهم وفقنا الجواب هذه سؤال الجوابتين شدين مدى نقلاسها تحاويالك سجيدة مدى جميع بشلينا كعب بن مالك هلال بن أمية مرارة بن برقيع كانت أبن مرلوان كنك كعب هلال بن أمية مرارة
waa beri qadkiga gohay fadlan mar saddexaad kanag
سؤال جوابتي أدن مرلما مرسد حد أدن كنان أبن يغاسة Mhm, كعب بن مالك mhm, هلالة بن أمية mhm.
مرارة بن ربيع sax iyo qalad guddiga
waayahay eh, su-aalii koowaad oo diini ah waana laka bilaabay tartamayaasha xaafadda waa beri b jawaabta su-aalaasi oo ku biyan waybuwaa toosax e lama dhibcood waa beri haya abwaan tarsh
waa tahay waa beri ama dhibcood xafadda waa beri wadaagkee iskale jaakolo iskale jaakolo ammaano i eyin walaashii Eh, ammaano dhuldiidii irkidiidii ootidiidii eedina usay ogaaleeri kaste jaakolow su-aalooyinkii eh, eh, eh, waa kay lamaadii dhibcood meyni adjeeyasi aan meelin laakiin kaxareeyeana lan kale meel kale laablaab kale ma jiraan bena oofow laakiin jeeye anin meele horan ka oofen ah binacoof iyo bena of you ama binacoof ma ah hmm binacoof taylor iyo bena of taylor meela keenaki cubeedu hamajad aan aan kat meela goydisay waka lamada buwa lamada waayahay su-aale lamaad ee diiniga ee weliba laha berdaale ee halo berdaale ee هلو راديو ورسن berdaale ee dhega fura su-aale lamaad ee tartanka owka waana su-aal diini oo welibaan dhiyaase sidatan sheeg magyaalka sadiidii saxaabi ooyo oo nool jinaada nhilowti mar lamaada kanaga su-aalo diiniyu weliba iskulaha berdaale ee welibaan dhiyaase sitan sheeg magyaalka sadiidii saxaabi ooyo oo nool jinaada nhilowti mar saddexaada kanaga sheeg magayaalka sidiidii saxaabi ooyo o nool jinaado an hilowti jawaabta siin ku rajaan insha allah hallow berdaale ee
هلو راديو ورسن berdaale ee jawaabta
إن شاء الله ونوع ترتميالك حافظ البردال سؤال الجوابتي هو نسبين ميبا علي بن أبي طالب عمار بن ياسر سلمان الفارسي kanag
علي بن أبي طالب عمار بن ياسر سلمان الفارسي saxyo qalad guddiga
waayahay ee, su-aali lamaad su-aali lamaad oo diini ah waana la weydiiyey tartamayaasha xaafadda bardaale ee jawaabta su-aalaasi oo ku biyan weyd buwaatoo sax e lama dhibcood bardaale
لما نبعد برد عليه حسني هذا دي او كل كار جناده كلاسه حتى لك دليل كار او كلاسه ها حتى لك دليل ما ولا روبه حسني حسني ما كل هذا من حتى لك دليل كار جناده كان يقول سنه حتى لك دليل كار Way ka dileen.
ها حتى كور كوسه حسني ما كل هذا Idinkas.
يا ilaahay idinkaas un dhan waa been aniba hata kale janaadakan yurubsana Eh.
hata kadilo koway kowsay wasoo agay hay Ee, labada dhibacood saaxiibka jacaylo kooran wasa ogol yaa warse dhimay hay jacaylo hata kowla kowsay janaadaha kalaas la garay haa ogola maay ya ogola Kuwee.
waa been banaanka jees banaanka jees
haddaba waa maay ha suba ka leemayo hadaba waa kii Ma- tusaa- tusaale igma leeyay am tusaale igma leeyay ya tusaale igma leeyay ada janaada ka dharase kowla kowsay ogolaadase Ee, maya may waa Ah.
wal oo ha ee, ilaahay janaadani Diidi inuu kor- walla diidi kor- waayahay lama dhabood berdaale berdaale lama dhabood ka bilaawatay xaankinay kor fuulen horta korlay ka saarnaaba waayahay lamaa dhibcood intay la jeeyay lamaa dhibcood walba ay baa laga badaa laga daafuray wayba laga daafuray odayaashii reer berdaal iyo hooyooyinka reer berdaal iyo maamooyinka reer berdaal iyo dhalinyarada reer berdaal iyo walad kulli reer berdaal iyo baabureed reer berdaal ba- bajaajleed reer berdaal waa kulli waa yahay way baa siinka dhibay hal dhibco muxudiin caato si reer berdaale odayaash berdaala kamid ihi tan kaleba siinka dhibay maamooyinka berdaale maamadan kuwiin may balla reefaa maxasin bisow maga masiimalka e hiraabta mil teera dhamaade dhaboodka ugaada berdaale
hallo waa beri
halo raadiyo warkan waa beri dhega fura su-aali saddexaad ee tartanka uu ka dhigi kareen weli banagdaasa su-aali koowaad oo juqraafi ah weli bandhiyaasa su-aalo sitan sheeg inta caasimad goboleed oo xeeb maraasa iyo gobolada iyo kashal yaalan dhiga fura waa beri su-aalo juqraafiyo weli bandhiyaasa sidatan sheeg inta caasimad goboleed oo xeeb maraas iyo goboladayo ka yaalan mar saddexaada kanaga waa beri dhaga fura su-aala ti koowaad oo juqraafi ow weli baandhiyaha ite satan sheeg inta caasimad goboleed oo xeeb mart- maraasa iyo gobolada iyo kashal yaalan jawaabta siin ku rajeen insha allah gobolkana sheegaasa magaalooyinka oo caasimad goboleedyadana sheegaasaan magayaalsho
bartayaa jire buugi tartanke darkaa kudal bartayaa jire haa wal barti bajeedadaa
hallo waa beri
halo raadiyo warkan jawaabta
bismillaah haddii un tartamayaasha unoo xaafadda waa berigii su-aala ziyaarti haddii un isdayna madaniyadaasa marka waxaad ku kor qaad jawaabta maynagadaas
kan koowaad nag waa muqdisho
aha wasaafo mar wasaafo oo beri
jawaabta waa beri waa beri intartartan bilaaw jawaabta sheeg fursad badan ma jirto jawaabta sheeg bobsiwan
su-aala ziyaarti haddii un maqlamaadka nag madaniyadaasa ku boosaaso mhm jawhar mhm
kismaayo mar dambe hoboostalo ku hadal su-aalo wareejiyaan dhibcooyinkana jaraana mar kale fursad keensiya ada oo shaleeda dawaasa kanag jawaabta
kow horta nag waa muqdisho mhm lamaad boosaaso mhm
kismaayo mhm
baraaw
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii lugeydii tartamayaasha xaafadda waa beri waan ahaytii su-aal taariikh ah jawaabto su-aalaasi iyo ku biyan way buwatoo sax aan hayna hallow bardaale halo raadi warsan jawaabta insha allah una tartamiyaalka xaafada berdal su-aalas jawaabtiyo una sideedimay bandhiyaase kismaayo oo juba hoose eh Mhm.
marko oo shabeelada hoose eh Mhm.
muqdisho oo gobolka banaadir eh Mhm.
bari oo boosaas eh sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii hahareer martay tartamayaasha xaafadda waa beri jawaabto iyona gordowaayang mayba haddase ku faa'iidaysiyan hortaale su-aalaas tartamayaasha xaafadda berdaale ee berdaale jawaabto su-aalaas iyo ku biyan way buwatoo sax ee hal dhibcood oo faa'iidee
waa yahay haldhibcood berdaala ee wayba hoola badi ana lay badi hoola rooy ana lay rooy hoola badi ana lay badi walaadhan ana lay uu ka ana lay sheekhul kulliya ahaa wadaay kay jiranya ilaahay caafiye hoolis ani ahaaye walaagi ushela ani ammaanadiyo ani suge waa yahay haldhibood intee maraasa iiga laagbi iig meel iig eh waybaan dhibey meyli ana jegi jiri gordaasan ha waybaha aro arlaadi taylor herabti meyla kawadiisada meyla dharka dhar dhar shileysme dharkale tolawle shileysme koo tolon ayaala koo diyaar e ayaala barfuun ayaala kobi yaala sali weli wali udgoon ala argaa meyla yaala anka moogate anka deem dornaateen arbo arlaadi tartan wanaagsan
hallow bardaale
halo raadi warsan bardaale dhaga fura su-aalii afaraad ee tartanka uu ka dhinaca kalena nagadaasa su-aali lamaad oo juqraafi ah weli bandhiyaasa sitan sheeg inta caasimad goboleed oo marow ama maraayan webiyada jubba iyo shabeelle iyo gobolada iyo kiyaalan marlamaada kanaga bardaale dhaga fura su-aali lamaad oo juqraafi aw sheeg inta caasimad goboleed oo maraayan webiyada jubba iyo shabeelle iyo gobolada iyo kashalyaalan mar saddexaada kanaga sheeg inta caasimad goboleed ooyo maraayan webiyada jubba iyo shabeelle iyo gobolada iyo kashalyaalan jawaabtasin ku rajeeyaan bardaale ee insha allah
برتنا جري بوق ترتنك بركا خدل برتنا جري عين قبل نسوتي بجي
hallow bardaale
halo raadi warsan jawaabta
insha allah una tartamiyaalka xaafada berdal su-aalas jawaabtiyo una sideedimay ba wada juba oo marow caasimada bu-aale oo jubbada dhexe eh mhm webiga shabeele oo isuuna marow beledweyne Mhm.
oo gobolka hiiraan ku tirsan mhm iyo jawhar oo shabeelada dhexe ah mhm kanag
insha allah su-aalas jawaabtihoodan isku daynimayba webiga jubba oo marow bu-aale mhm eh, oo jubbada dhexe ku tirsan aha
webiga shabeele oo isuuna marow beledweyne iyo jawhar beledweyne oo ku tirsan gobolka hiiraan mhm jawhar oo iyana shabeelada dhexe ah sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii lu weydii tartamayaasha xaafadda berdaale ee jawaabto su-aalaas iyo ku biyan way buwatoo sax ee lama dhibcood berdaale
waa yahay lama dhibood berdaala wawiin eh gardhalad eh oo feresan duuban oo haddii ilaahay kiroonya ana lahayn dhiibi iya siin haaye waybaana siin dhikey habadanka wiin wayba siin jeeyey iskoolka kwaadir kabaadir kawaadir Kawaadir, ah.
kawaadir jaacol gerard silin j hadal may kahay xusni baryeeto adii diyaar is- is diyaari adii iskoolkas laka geliye farna wakinka dare waana ilaahay maadiisa falsi ada iyo walan barata iskoolkas Hataa bilaaway, hadhamay.
Ya, hataa bilaaw isku ku bilaaw jaacol yare hataa las bilaaw marni ba waa mugu jiro maya wal ma jira ilmu maana ko hadal kan bilaaw jaakole markun way ka qabsadeen ya iskuulka waa dira lagu bilaabo ha iskool kwadira kan bilaaw Ah.
jaacol sharciga Diin ila sadaasan leh ko ko bilaaw widay ka yare Ah.
hees in uu ka anig aade Mhm.
heeska usa- usa- usa- inka jeeri anig aade kaban korta adiga tore ii baydhow gasideeru baalooshi anno oo wiligee indhaafne dhul ana unkordaani ii dhuusumare mase anin arabiyaa ki ogo dhuusumare maseen anin haren marka waa kay walaashay ada ilaahirka maani jaakol hal fasala ka dheeriyo lama ki ki lamaadaan gudbi ada bariito kowa ka bilaabdaas ila usil horjey ah usoo hortaas heedi waayahay tan kale wayba waaha waybaa injeeyey miili ana jeeyi jiri may taawiyaasan aro arlaadi taylor oo walwalba dukaanka carafta udgoonka walaa kulli een qabo boorsooyinka wal kulli jaarka ee barfunka udgoonka oo dhan udgoon dhan dharkulu tolawle shiniis lehma edada ha koo tolan ayaala koo diyaarsan ayaala nooc kasta yaala koba yaalan barfun ayaala saliida taalla waday mis dhaafe waa yahay tatan wanaagsan
hallo waa beri
halo radio hortan waa beri dhaga fura su-aalha su-aalahaas inka dareerta weliba waa su-aal biology ee maya waa taariikh ee weliban dhiyaase satan sheeg xilligii hakabiirtii dowladda maraykanka dagaalkii koowaad ee adduunka marlamaada kanaga waa beryale dhiga fura su-aalii koowaad oo taariikh ahu weliban dhiyaase satan sheeg xilligii hakabiirtii dowladda maraykanka dagaalkii koowaad ee adduunka sheeg xilligii hakabiirtii dowladda maraykanka dagaalkii koowaad ee adduunka jawaabtaasin ku rajeeyaan waa beri insha allah
برتنا جري بوق تركنك بركا خدل برتنا جري
بسم الله السؤال الجواب فيه جمش كبيرنا ايضا يا جلاسة
mayna gadaas
ابريل يتيه kun sagaal boqol tumi todobi kanag
haddan marlamaadkanagmay waa abril litie kun sagaal boqol tumi todobi saxiyo qalad guddiga
waayahay su-aalii la weydii tartamayaasha tartamayaasha xaafadda waa beri b jawaabta su-aalaasi oo ku biyan wayb waa too sax ee lama dhibcood waa beri
waa yahay waa beri waa beri kaahe waa beri lama dhibcood horta wadaakin jaakolay warsade meel amar yaasin jeye markun haldhibood waybaa jey yare hodhay baa hayn sheegay iskoolka jeye yare iskoolka kawaadir iskoolki shay usuli jeye geerad anuu arday faylantiilaha ha ha meela wal barasho wiina taale yare us jaakol hanuha faali usun hanuun faahim hanuun maalimiinta amaanasi ha iskool kawaadir waa yahay haldhabood meelaha halka kalena meel isu wadaay kjeeyay injeeyay yare ben ofow ben of ha ben of taylor bis laakiin hola mayaayoona binu ofo nagadaas maayo ben ofo maana maana muuna muuna bua maana maanays bua ben ofo ha hawidaayo walaa sanaad hebelo yow yaa nagadaase yaa maana maana muuna muuna way muuna muunay ala muun muunay oo kale haye muuna muunayba ya Moon moon.
bin ofo way ha muun muune ma jaakola bin of lay bare muun muun dham ka jarta waayahay tartan wanaagsan
waayahay su-aaluha dareerta weliba laha berdaale hallo berdaale hallo berdaale hallo berdaale hallo waa beri
halo radio hortan waa beri dhiga fura su-aalii lamaad oo taariikh e waayahay cabdullaahi jecel hata banaanka mudoonkahi iyo welile berdaale ha i weerti marka sadejeer aan weerinin dheeg waayen marka aha giliyoy wali codsadaan inti laha gili si markaas su-aaliyo xaq ankuwaalidan dhextaalku bacda iska nagdan insha allah
hanbariye iriisiyaa haneen batay bulshoodiyaa israateeg biraan ii megere
waayahay akhyaar idaacadda warsan magaalada baydhabo noola darata muujada fm ksiytisiyadabisiin laba gaartis xaafado ole in sheegaane teleefanada antiyo la dareeran antimaileraay teleefon lakubaha ciladana qobsati ma aqbala doogna lamada xaafadood digniin waaye berdaala mardamba masiin kuweelaana arantahat isinga sheegtan oo ilaahay raala kanagada teleefonada kutaxadira barnaamijka antilangalna ku hora laasan weeri waliba sin lasin weydiiyey nambarka sida gaarka ee isin barnaamijka ku qayb qaado kortan oo la mashquuliyaana oo la hanweeraana oo mayla eraay bateri faylaka jarta teleefon tayo faylaka jar marka cilada dhiniga teleefonka hajey ee hooba networka ama isgaarsiinta gota waa aqbala doogna laakiin waliba kuyer ma aqbalaana waa digniin xaafado isin iyo hamiin hamiino kala tartami doona bahoy laheere finalkee ka jarna wareegii saddexaad ma aqbala doona marmarsiyada badan ma ku aqbala doona markaal halo berdaale halo radio warsan berdaale dhega fura su-aali lamaad oo taariikh e walibaan dhiyaase satan sheeg xilligii iyo ku baxen dowladoogii jarmalka iyo jabaan ururkii la erajari league of nationals nations marlamaada kanaga sheeg xilligii ku baxeen dowladoogi jarmalka iyo jabaan ururkii la erajari league of nations mar saddexaada kanaga weliba iskulaha berdaale su-aalilama aad oo taariikh ew sheeg xilligii ku baxeen dowladoogi jarmalka iyo jabaan ururkii la erajari league of nations jawaabtasin ku rajeen insha allah
baratayaa jire buuga tartanka garkaan ku dal baratayaa jire walbarki bajeedaalku beemal fadaayo ho walbarki bajeedaalku
halo berdaale
halo radio warsan jawaabta
insha allah unaa tartamyaalka xaafida gardaale su-aal isjaabtihoogu naskigenymayba kun sagaal boqol soddon iyo sideedi kanag
kun sagaal boqol kun kun kun kun sagaal boqol soddon iyo sideedi mar saddexaad kanag mar saddexaad kanag jawaabta
octoobar kun iyo afartii kun sagaal boqol soddon iyo sideedi sax iyo qalad guddiga waayahay berdaale su-aali taariikhda ahayti ee lu weydiid jawaabtiyo ku biyen wayd buwaato sax ee lama dhibcood berdaale lama dhibood berdaale oo ka wadaagkay maroogo ya wadaagkay maroogo oo ka haddii aan arafaday kibuukaya banaanka see aan arafaday ma aragayo maroogo ilaahay caafiya waan andocay bariyay hamiin dambe nin koy doone una dhowno jiraya isa dhowsinka jiraya dadka jiraya usan leymaya aan leyma ee ha سيد إلهي عافي بحمين دمان ينكوية لما دمعود برداري برداري ويبوها إن أن واي هور ملاك جيدي كوماها مركون حتى انت وجد معي يا حتى انت وجد ميل كلاك جيد هذا عدوا ميل كلا يا وجد ميل ميل كلا جيدي آه سيد ويبوها لما دمعود لبعد كواد ويبا نجي قبرتي oo aan uu ka dhamba iyana walinin dhiibnee diyaar haytay walaaga baabuurta iyo kulli sheelaraysanay yaa yalan dhiibee way baaha farxiye maxamed axmed cabdiraxmaan qomaal yalaree fariyay waa kaas halka dhibcood berhiraabti ama faljey ama haddaba baabuurka sheelaraysay jey berdaal faraak saar tan kaleed way baa iskoolka kawaadir oo jacol silin j war may kahay haddana bereyto hosnaa ka daraan ya sinarto meel iskala dhihaanba waayahay dhiba lama dhibood saas berdaala ka lata tartan wanaagsan halo waa beri
halo radio warsan waa beri dhega fura su-aal biology hasinka dareerta walibaan dhiyaase satan sheeg magaaga kale ee lankuweeri kora tyrod stimulating hormone barlamaada ka nage waa beryalle waa biology sheeg magaaga kale ee lankuweere kora tyrod stimulating hormone mar saddexaada ka nage waa beri dhiga fura sheeg magaaga kale ee lankuweere kora tyrod stimulating hormone jawaabta siinkura jayaana insha allah waa beri
bartayaa jire buuga tartanka garkaa kudal bartayaa jire
halo radio warson jawaabta
bismillah hadina su-aalaad jawaabtiiska deynamada nagadaasana tyrotropin hormone kanag
haddaan marlamaad kinaymayda nagadaasa tyrotropin hormone sax iyo qalad guddiga waayahay su-aali la weydiiyey tartamayaasha xaafadda waa beri jawaabta su-aalaasiyoo ku biyan waa beri b mayb waa too sax e lama dhibcood waa beri
waa beri waa des horaad me waa beri riga kooy maahayn oo horaad sidii waa beri oo waba mahayn uu kamee maasha allah iskareeba dadka waryaa hoy waa beri lama dhamood ana meelkalma jeeo ma ma laablaab iyo walaas makasaba tooka waa dira dhikee tan kalena jaakore indhiibe meeri usujeysido usentaalla ha lama dhamood maya ani bahay eribo tan lamaad mayli indhika yihiin dukaanka halwada ee wiirow wiiro nkay Ha, dukaanka adijigaas halwada oo wiiro ana boostada makasaba Shabeelow wiiro ku yaala.
dukaanka wiiro adijigaas jaayrow kingiribi jaakol ha dukaankaas la jeedeen hallo bardaale halo radio warson bardaale dhega fura su-aali lamaad oo biology e walibaan dhiyaase satan sheeg magaaga kale ee lankuweere kora mid brain marlamaada kanaga sheeg magaaga kale ee lankuweere kora mid brain mar saddexaad bardaale dhega fura biology u sheeg magaaga kale ee lankuweere kora mid brain jawaabta siin kula jiraan insha allah
bartayaa jire buuga tartanka garkaa kudal bartayaa jire aynaku badinay hoy aynaku badinay hoy buuga tartanka garkaa kudal bartayaa jire buuga tartanka garkaa kudal bartayaa jire كوكو بلاوة حتى عليك بلاوي بركاي قبلي كوكو بلاوة حتى عليك بلاوي بركاي قبلي اللي بعد الايه اللي بعد الايه كبابا ليا اللي بعد الايه اللي بعد الايه كبابا ليا దేవల్ పదాయో పావల్ బడసి దేవలకు దేవల్ పదాయో పావల్ బడసి దేవలకు దేవల్ పదాయో పావల్ బడసి దేవలకు من فضايو هو البركي بجيرنا
hallo bardaale
halo radio warson jawaabta
insha allah unoo e tartamyaalka xaafida gardaale su-aalaad jawaabtiya ogun isdeeni mayb waa carbora kuwa virginia ama masensa fallon
kanag
insha allah su-aalaad jawaabtiya mayba indiane corbo carbora kuwa virginia ama masensa fallon sax iyo qalad guddiga
yow
waayahay su-aalila weydiiyey tartamayaasha xaafadda bardaale jawaabta su-aalaasi oo ku biyan way buwaato sax e lama dhibcood bardaale waayahay berdaale berdaale bayado biyushe mulatorya dhe berdaal maga maskay markaa walde berdaala way bua lama dhibcood lama dhibcood tan koowaad muxdiaato qabsoy widay adig reer berdaale odayaasha berdaale kamid ahta waa yahay lakac ba keri tan koowaad labahe waa yahay tan lamaadna intay jee meeli ana walaajay jiri bakaarkay kasaasan carwaarlaadi dhalay
hallo waa beri
halo raadi hortan waa beri dhega fura su-aal chemistry e iyo hadareerta welibaan dhiyaase sidatan sheeg culayska isku dhiska cusbada calcium hydrooxide marlamaada kanaga chemistry-yu waa beryalle welibaan dhiyaase sidatan sheeg culayska isku dhiska cusbada calcium hydrooxide mar saddexaada kanaga waa beri dhega fura chemistry-yu sheeg culayska isku dhiska cusbada calcium hydrooxide jawaabta sinkura jeen insha allah
halo raadi hortan jawaabta
bismillah su-aalo jawaabtee diska diinamay banagadaasa culeyskiyo maygu waa toddobaatiyo afar dhibic zero nine three gram bermil kanag haddaan haddaan marlamaad kalenay banagadaasa toddobaatiyo afar dhibir sagaal three gram bermil sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aala la weydiiyey tartamayaasha xaafadda waa beri jawaabta su-aalaasi oo ku biyan way buwaa too sax e lama dhibcood waa beri
waa beri lama dhabood walle waa beri hani hanim hani hani orad me wallahi waa beri kuhelati hayey waa beri lama dhabood iyoona labaad dhibcood la socdaan aan maleeye jacaylow wadayka jaakol adii deriska ahay aan deriskii husni u markuu lamaado dhibcood lamaado dhibcood sheeneen hadda sheeneen waa beri la intee la jiyey sheeko lamada dhibcood waa beri may balanjeeyey afka jaakolay anu oo ka hadlo waan afyey kula bahi inuusa dhikan lahaayey horta tan koowaad may baa la dhikaya dukaanka dharka lakatalow ee bincof taylor min ofo haa bincofow taylor yala dhike tan koowaad kas tan lamaadna may baa la dhikeeya faarax kanaalow
ugaaskuwa haa ugaaska ugaaska hoy ugaaska dhedheel maa hoy hoy ugaaska daran sui erihe an afyeyga ka hadalahay ugaaska linjee maaha haa ugaaska isku leh tan lamaad laakiin walaalka daraas faaraxu dhaaf bes meelek reeb haa ugaas faarax faarax golley lamadaas haa walaa kale reed ka daraasan mhm dhaafa waayahay waayahay meelaan ku banin
hallo berdaale halo raadi hortan diyaar garooba su-aali lamaad oo chemistry ee welibaan dhiyaasa satan sheeg culayska isku dhiska cusbada magnesium nitrate mar kale kanaga sheeg culayska isku dhiska cusbada magnesium nitrate mar saddexaad waa chemistry hilaal iyo tiimka oo idaacadda baalasha rooyin aamusen mar saddexaad su-aal hob kanaga weliba sheeg culayska isku dhiska cusbada magnesium nitrate jawaabta sinkura jeen insha allah allo berdaale
halo raadi hortan jawaabta insha allah unaa tartamiyaalka xaafadda garda su-aalaas jawaabtii hoog una sideeni mayb waa boqol afartii sideed dhibi saddex gram bermol kanag
insha allah boqol afartii sideed dhibi saddex gram bermol sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aale berdaale la weydiiyey jawaabta su-aalaasi oo ku biyan tartamayaasha xaafadda berdaale ee way buwaato sax ee lama dhibcood berdaale
waayahay berdaale lama dhibood uu ka dhibcada koowaad meel isin gordaasan umaan gordaan isindikee kasaasana way ba barhadda buulo jimaa buulo jimaa ma eh xusni buulo jimaa intaroy buulo jamaaco dheh dheerayte abwaane Ah.
laakiin dheerayte abwaane haa buulo jam- halkaas dhibo dheerayte birdaalo oo jamaaca.
jeesi ayaa buulo jimaa jeetay war buulo jamaac maahe buulo jamaac arlaada adduunyada wala gaabi ada maydka alaabti ada ideegila faraaya haanshida laabtugo
dadka yaga trisboor galan maa bajaaj war meel adduunyada way hagaabi way hagaabi hadan way hagaabi dadka urusha way hagaabi kulli wala hagaabi dareenka way hagaabi adduunyada way hagaabi bilidgaa way way hagaabi macnaha Waa walaal.
internet internet ahaan la iska dira maaha ah Ah.
waayahay tallamaad birdaale intee dhikey way basin dhikey garaashka mahad oo garaashaanka wiin garaashka garaashtaanka wiin yala ree mahad yaa sindhiki ammaanadii suge waana dhowree waana ilaaliye waana feeraye waana duube waana tiiriye meela dhike iraabtanka seertan
hallo waa beri
halo raadiyo warkan waa berin diyaar garooba su-aali koowaad oo fiisigis e waliban dhiyaasee sidatan shiid culeys shee'ey soddon kiilo garaam cufnaantisna ete sagaal boqol kiilo garaam bermeter sedi jibaaran raadi mugga shiidka marlamaada kanaga waa beryarle fiisigisu shiid culeys shee'ey soddon kiilo garaam cufnaantisna ete sagaal boqol kiilo garaam bermeter sedi jibaaran raadi mugga shiidka mar saddexaada kanaga waa beri dhega fura su-aalo walibaan dhiyaasa satan shiid culeysi iyo soddon kiilo garaam cufnaantisna ete sagaal boqol kiilo garaam bermeter dijibaarag raadi mugga shiidka jawaabta sankurajaana insha allah halo waa beri
halo raadiyo warkan jawaabta
بسم الله اللهم وفقنا الجواب الجوابتية حديث كدين ميبا نغلاسة
maynagadaas زيرو زيرو بوينتي زيرو تري تري متر بركيوبيك ka dar
هذه مرنمات kana كلاي kaa ميبا نغلاسة زيرو بوينتي زيرو تري تري متر بركيوبيك saxi qalad guddiga kanag markale mar saddexaad kanag
zero point zero three three meter per cubic saxi qalad guddiga
waayahay su-aali lu weydii tartamayaasha xaafadda waa beri jawaabta su-aalaas iyo ku biyan way buwaa too sax aan hayna halo berdaale
halo radio warsan jawaabta
insha allah su-aalaas jawaabtay ugu nisbeyn maybwa zero point zero three three three three meter saddex jibaaran kanag
zero point zero three three meter saddex jibaaran saxi qalad guddiga waayahay su-aali waa waa beri gordawaayan way bahasisu ku faa'iidaysayan hortaale tartamayaasha xaafadda berdaale ee jawaabta berdaale iyo dhiiban way buwaa too sax ee hal dhibcood oo faa'iide ee berdaale
الدبعود بردالة بردالة أريتي ويبع الشيغي فرعي محمد أحمد عبد الرحمن قوبان ويبع الشيغي ولا أقوم مركزت هلين هلين من جاي كورتا أروري هالمر يدم دير دير قاعد دقر صون كويل هاي ترتي وانا أكسام دقر صون كويل دقر صون
halo berdaale halo radio warsan bardaale dhega fura su-aali lamaad oo fiisigiis ah waliban dhiyaase sadatan shiid iyo cufnaantis ete zero point zero five kilogram per meter sadi jibaaran mugshaynamebwa zero point zero three meter sadi jibaaran raadi cufka shiidka ada oo jawaabta kabiyaasa jajab toban lah mar lamaada kanaga shiid iyo cufnaantis ata ebir dhabiisin ebir shan kilogram bermeter sed jibaaran mugshayn eyi zero point zero three meter sed jibaaran raadi cufka shiidka ada oo jawaabta kabiyaasa jajab toban le mar saddexaada kanaga shiid iyo cufnaantis ata zero point zero five kilogram bermeter sed jibaaran mugshayna mebwa zero point zero three meter sed jibaaran raadi cufka shiidka adoo jawaabta kabiyaasa jajab toban la jawaabta siin ku rajeyaan insha allah
bartayaa jire buuga tartanka darkaa ku dal bartayaa jire mal fadaayo haa wal barki bajeedhadaa la kuuy mal fadaayo haa wal barki bajeedhadaa la kuuy
low bardaale
halo raadiyo wartan jawaabta
insha allah uno e tartamiyalka hafti gardaal suaalas jawaabti hoguna sideedimay bandhiyase zero point zero zero one five kilogram kanag
zero point zero zero one five kilogram saxiyo qalad guddiga waayahay bardaale jawaabti su-aalaasi oo ku biyan ama su-aalo jawaabti oo ku biyan way buwaato saxe lama dhibcood bardaale
برجالة ما شاء الله هوي هوي إشينا باركة باركة.
noogtay ow ka admay آه noogtay جعلوا noogtay abwane جعلوا ماغلي جاكل ولايكين راسي bardaale ma ولايكين noogni ada و... و...
ma noogni ada ما شاء الله يده maasha allah عطي ما شاء الله يده maasha allah واه ما ما يدين ود ما شاء الله ما رايته روك jaakolna waa si admay ما ما ما ما ما ما أريد ولايكين أنا أنا أنا أنا أريد ولايكين أصعب من كبرى si admay waayahay lama dhabacood berdaale dhibcada koowaad intaan jeeyay kaasaase ee garaashka mahad inis dhowyin way buahan doctor abukar shee ibraahim olan kasaw doctor hashim bukaanbile halka dhabcood meela sindhigi halka dhabcood meela sindhigi kan kale intaan jeeyay kasaase kan kale miin aan wala jeri jiray weligeyba ka aruri jiray weligeybis yaa hadiska hadlease ha- ha- alow arlaadi tan hadiskule maaha ha ni isku leedahay hey
waayahay lama su-aal oo ee titomiya saddexaad iyo titomiya afaraad oo xisaabeen in dhimu xuseen cadaaniya ku wareejiya su-aaloga dhextaalka iyo daado
waa usubaa nin badhihe iriidyaa hanin batay bulshoodiya israateeg biraan ii megere
waa tahay dhegaystayaal ramadaan mubaarak waa hamiinkii labaatan iyo saddexaad ee hamiinkan oo ka ka tartamaya idaacadda radio warsan tartamyaalka xaafadda waa beri a waa beri b iyo berdaale a isla markaas tartan qurux badan dhex marahay waan rajaanaya inay saas isaku sii faylahaninka gebagabaa hoob ilaahay raalli ka nagada mihadeerna ay qaybtay dhaxtaalka oo dadweynaha hamin kasta su-aal una ku weydiiyaan lama su-aalood oo hanin diyaariyeen deegaan development organization oo magaasha markii la hagaabiyo deedo ah ku howlgalaan degmada baydhabo oo kalamada su-aal una ka qaada doono mayba nagada ana su-aalaan ka horreeytay dadweynaha una weydii doono hoob ilaahay raalli ka nagada lambarkan oo la xiriiri koraan maybo shan afar afar tumis iyad konton lambarka mardhamaada bankanaga maybo shan afarti afar tumis iyad konton yahana weeri koraan lankasta lanka jawaabta haaye su-aalanka horeyta dhegeystaha una ku fadaana mayba nagadaasa sheeg gudoomiyihii koowaad ee ururkii r r a sheeg gudoomiyihii koowaad ee ururkii r r a dhegeysta aan ka horeeya siyaan iyo jawaabta suusan ku biyo halo dhegeyste halo ha walaala maga magaa imeylana weerahayta walaal xaafadda cunaya weerahayta jawaabtan horan gudagal waa tahay dhegeystaas ku gohi dhegeystaa kala siiya halo halo walaal magaa imeylana weerahay haye jawaabta horan gudal kanag corneel maxamed nuur sheekh shaati gaduud eeda amaadsanta magacaanin kanag maxamed xasan maxamed xaafadda xaafadda mursal maxamed xasan maxamed lambarka shan lixdii lama sagaaliili ili eedaa mahadsanta dhegeystahaas mayba nasiiban waldhiday oo ka inuu isku jawaabo su-aalowey dhaxtaalka oo haytay su-aalan ka horreeytay sheeg gudoomiyihii koowaad ee ururkii r r a waa jawaabta su iska sheegayo waa corneel maxamed nuur shaati gaduud ilaahay ang naxariisa su-aalo lamaada gudagala oo dhegeystaha oo ka nasiib an waldhada usoona ka feeri doono bilahi raali ka nagada dhegeysta meel koofada inaad sheegta booga anka horeeya usa qora ilaahay xafida sheekh aadan sheekh saciid waana usaha bandhigi mar labaadka nagoy su-aala sheekh boogi aan ku horeeyay use qora sheekh aadan sheekh saciid ilaahay xafida waana usaha bandhigi jawaabtasin ku rajaan oo bilaa raala ka nagada halo halo dhegeyste magaa midan waraad waad tahay dhegeystaas ku gohi halo وعلى السلام ولا الماء ميلان ويرايد برامج سالون كل سعد بولو جماعة هلو هلو هلو تهي ديستاس ديغو وايني ديستا هيغا هلو هلو ولا المغاي ميلان ويرايد doygaab magaagana raadiyaas ku dheeraysa jawaabta lan fahmo walaal magaaga kanag ibdiyow jawaabta horan gudagal ya waa tahay dhegeystahaasi nasiib shee ansaamaxo waaye dhegeystaha kala siiyoy halo halo ha walaal magaca imeylana weerayd halo halo halo waa tahay dhegeystaha higo siiya halo halo halo ha walaal magaca imeylana weerayd cod ka koran qaad walaal salkiindheega haye barnaamijka saandheen sidaas haye jawaabtooran gudagal raadiyaa isku dheeraysa codka lanfahama fadlan kanag mar kale markaal kanag waa tahay dhegeystahaas dheego wayne dhegeystaha higosiya waa barnaamijkii dhextaalka tartan aqooneedka bil barakeysan ee ramadaan oo si toos ah iyo live live streamkiisa in kula socotaan raadiyaha warsan dhegeystaha higosiyooy halo halo walaal magaca meelana weraay cabdifataax oo barnaamijka sandeen sidaas haya jawaabta horan gudagal abfataax
mudana orangudaga mudana orangudaga maygaga dhacda buuq oo fiisigisa boorfiisigisa eedaa mahadsanta jawaabta saxda maxaleedna nasiib waxaan ka kalena dhegeystaha kale aan guda galaa waa tahay eedaa mahadsanyo dhegeystahaas iska day laakiin nasiib shay ansaa maxa waaye dhegeystaha kale siiyo halo walaal magaca meelana weraay haye barnaamijka la socota horan gudagal waa tahay dhegeystaha anka damboy ee nasiib shay fiiriyo halo ها ولا المغايم إلى نورايد
programa wada saagirajir وذا جرس لنك دين سدا برامجك
hayt
هيا جوابتها باي تورن قد قال ولا
saynisum ساينس نصيبك iyo makin suurtowna in jawaabta saxda aad sheegta waa tahay hoggaan ku baxaana waa dhegeystayaanka dambe ee barnaamijka ku qayb qaadada waa su-aale lamaad ahay tii sheeg boogi aan ka horeeyey وسقر إلهي حفظه شيخ آدم شيخ سعيد وانوسها بندكي oo dhegeystayaal oo kiyo nasiib wal dhadwaan inay ku jawaaban bogas magaasha Maybal Raayay Almanaratu Hadi'ah ila taariikh imarati Bardere al-Islamiyah jawaabta mar labaad kana Maybo Almanara al-Hadi'ah ila taariikh imarati Bardere al-Islamiyah oo la ka bandhigi hoolka weyn ee Horial Hotel waanu isa bandhigi ilaahay xafidah الأستاذ شيخ آدم شيخ سعيد oo ka nool magaalada baydhabo waa su-aali lamaad oo ka dambeeytay barnaamijka oo ka dhextaalka raadiyaha warsan oo ha diyaariyaan walaalo deedo ama deegaan development organization waa ururka horumarinta deegaanka oo ku howlgalow koonfur galbeed gaar ahaan degmadiis baydhabo eeda mahadsanyiin lahaa dhammaan dhagaystayaalka iyo haa nasiibkan waadhadaan inay ku qayb qaadadaanba waa ramadaan kariim iyo barnaamijkii tartan aqooneedka qaybo sheekale aan gudbaan oo bilahi raalkanagada dhextaal kadib insha allah
waayahay akhyaara idaacadda warsan ee magaalada baydhabo nool daraata muujida fafka siyati siyadda bisin laba gaarti su-aalooga dhextaalka haloo jecelo
هلو حسني haloo tarash haloo waa beri
hallo radio warsan haloo berdaale hallo radio warsan waayahay su-aalogii inka dambooyin ee xisaab ee iyo gudagala doona su-aalaha dareerta weliba laha waa beri haloo waa beri hallo radio warsan waa beri dhega fura su-aali tumin saddexaad ee tartanka uu ka dhinin kala nagdaasa su-aali koowaad u xisaabe welibaan dhiyaasa sadatan garaash yamiba ka xaraysana mooto bajaaj iyo mooto lama lugaadley mootooyinka meelo ka haraysan dhammaantiyo mayba eyina konton ama leyina konton iyo afar lugaad haddaba sheeg meega bajaaj e meegana lama lugaadley e mar kale kanaga waa beri dhega fura su-aalo xisaabu tubtumi saddexaad ee tartanka oo ku su-aal walibaan dhiyaasa satan garaashiya miba ka xaraysana mooto bajaaj iyo mooto lama lugaadley mootooyinka meelo ka xaraysan mayba dhumina konton ama leyina waa mayba leyina konton iyo afar lugaad haddaba sheeg meega bajaaj e meegana lama lugaadley eh mar saddexaada kanaga xisaabu garaashimiba ka xaraysana mooto bajaaj iyo mooto lama lugaadley mootooyinka meelo ka xaraysan mayba leyina konton iyo afar lugaad haddaba sheeg meega ama inta bajaaska ee tiradiyo sheeg inta oo mooto lama lugaadleyda ana tiradiyo sheeg jawaabta siin ku rajaan insha allah hallo waa beri
halo radio wartan jawaabta
bismillah haddii una su-aalas jawaabtay iska daynimada nagadaasa labaatii todoba oo bajaaj ah labaatii todoba oo lamlugaaleeyo kanag
kulmaxdatana kanay jawaabta ismeba nagadaasa labaatii todoba maygu waa bajaajo labaatii afarna maygu waa lamlugaatay labaatii todoba lamlugaatay saxiix qalad guddiga waayahay su-aale xisaabtaha it ee lagu weydiiyey tartamayaasha xaafadda waa beri jawaabta su-aalaasi uu ku biyeen wayb waa toosax aan hayna hallo berdaale
halo radio wartan jawaabta
insha allah unaaya tartamyaalka xaafadda berdaal su-aalas jawaabtay wana sideeni maygu waa
maye soddon soddon iyo lamo oo lamlugaadlay ah miili oo bajaaj ah saxiix qalad guddiga
su-aalii waa beri gordo waayaan ee xisaabtaha it wayba hadda isku faa'iidaysayeen hortaale tartamayaasha berdaale ee berdaale jawaabta su-aaladas iyo ku biyeen wayb waato sax aan hayna abwaantarasha siyaan su-aalan markaleanka nage garaash miba ka haraysana mooto bajaaj iyo mooto lamalugaadleyd mootooyinka meelo ka haraysan mayba leyina konton iyo afar lugaad haddaba sheeg meega bajaaj ah meegana mooto lama lugaadlay ah darash ku faydisay su-aala see way baa qoli bajaaj eh ina bajaajo qoli lama lugaadle ena lama lugaadle waayahay guddiga iyo xuseen
waa tahay xusni eeda mahadsanta waa su-aali tumi saddexaad isla markaas andhakamaa su-aalo koowaad oo xisaab ah nasiiban waldhadan tartamayaalka xaafadda waa beri b oyo ku jawaab waayana si ka faa'iidaysi lahaan hordhiki walaalasho berdaale ee oyoona ku faa'iidaysida waayaan su-aalo soan dhiyaasi sidatan garaash iyo mayba ka haraysana mooto bajaaj iyo mooto lamlugaadley mootooyinkaas mayba ka haraysan yihiin garaash iyo dhanna mayba leeyina konton iyo afar lugaad haddaba sheeg meega bajaaj ah meegana lama lugaad leey ah haddaba su-aalaas jawaabtee mayba nagadaasa tumi ilamo mayba bajaaj sagaalna mayba mooto lama lugaad leey jawaabta xusni marnamaad hobakinkanaga mayba tumi ilamo mayba bajaaj yuwaay sagaal ka kalena mayba mooto lama lugaad leey hallo berdaale halo radio wartan su-aali lamaad oo xisaabay dhigaan fura oo waana nagadaasa tituma i afaraad ee inka damboytay tartanka walibaan dhiyaasa sidatan xeer mayba la kaxareeyay bakaylayaal iyo doora lugaasho mayba iska iyina siyeetun ilama lugaad haddaba sheeg meega bakayle eh meegana doore eh mar lamaada kanaga su-aale xisaabu waana tinka damboytiyu bardaali le walibaan dhiyaase sidatan xeraya la kahareey bakaylayaal iyo doora lugaashona mayba iska iyina siyeetun ilama lugaad haddaba sheeg meegaye bakayle eh meegana doore eh mar kale kanaga xeraya mayba la kahareey bakaylayaal iyo dooro lugya lugaashona mayba iska iyina siyeetun ilama lugaad haddaba sheeg meegaye bakayle eh meegana dooro ee jawaabta siin ku rajayaana insha allah hallo berdaale
halo radio wartan jawaabta
o insha allah unaga tartamayaalka xaafida gargaar oo rajaasiyadana sideyn maywa tumi afar oo bakayle timisita oo gowra
xaafada buqayta isinga bardaale bardaale xaafada isinga buuqa
maya mudi muslim hallow waa beri waa beri xaafada buqayta isinga xaafada buuqahayta murumahayt isinga
maya maya maya waayahay hoo ilaahay ralla kanagada kanag bardaale jawaabta
insha allah unaga tartamayaalka xaafida gargaar su-aalaad jawaabtiyadana sideyn maywa tumi afar oo bakayle timisita oo gowra sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii la weydiiyey tartamayaasha xaafadda bardaale ee waan haytii su-aalii indamboyti oo xisaab e jawaabta su-aalaas yoo ku biyan way buwaato sax an hayna hallo waa beri
halo radio
haysan dhulsidaane wadaba buuqa dhammaysadab lamada xaafidood waa beri jawaabta
haddii su-aalaad jawaabtiyada sideyn mayba nagadaasa
mhm afar afarti afar xab oo doore labaatii siyeed oo bakayle kanag
afarti xab
mhm
afarti afar xab oo doore haye labaatii siyeed oo bakayle sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii bardaale ee gurdo waayan way bahadis ku faa'iidaysiyan hortaale tartamayaasha xaafadda waa beri b jawaabtu waa beri iyo biyan way buwato saxan hayne hallo weerow hadhawaaw raadiyan oo dami ama isku dheeray weerow waa digniintiinka damboyti waaye marka hadhawaaw horanguda gal jiddheerna han martoy
ana oo isticmaalana sheekadii xaafada una oo ee dardamyaalka xaafada anoo isticmaalana may buaha afartan bakayle iyoonay hal door uya gaban inqeexeb
diisin iyoonay dhamalulaan maaha walaa
adamay ma dhuhin sidaane diisin iyo dhamalulaan afartan bakayle hadii aho afar may buaha diisin dooro lamalulaan maynasa diisin iyo dhamalulaan taasu afartan bakayle iyo hal door u bakayle meega lagu hadlay afar lugaad haye
iyoonay dooro oo lamale afartan bakayle iyo hal door haye ha oo dartamyaalka xaafida abwanweerow may baan qabnay ha afartan iyo afartan bakayle iyo hal door madun ha ku shuurayni shuur balan iyoonay walkashi balan gureed abaahumo kagna jawaab
fursad kale kasiyay jawaabta ka nagsayb abaalmarin ka helaa soo bisheegta weerow markale raadiyaha dheeray ama isku dami isku dheeray isku dheeray
haye isku dheeray hubi fartifadaasa anday lanjastaa soomaalida markaato oo eh aqoonyahanada markaato oo eh macalimiinta markaato oo eh guddiga oo ay jinkeeya markaato oo eh mayb waa afartan bakayliyaha dooru
hubta maaha hallo weerow labaatan bakayliyaha dooru labaatan bakayliyaha dooro maya afartun i malaayne hata maya waayahay weerow eedaa mahadsanta hooy dheere alla kanagada abwaantarashi weerow su-aalaan hay usuba su'aal hayte ha haye weerow wayba wars weerow waybal korsay su-aalo satan wayba dub-ada magaaj iyo sax ee sheeg gobolka umbadanyin sheeg meelus umbadanyin haye dub-ada magaaj iyo sax sheeg meelus umbadanyin sheeg weerow hey antaan badiyi haye
magaajiga sheeg magaaga dugud haye b- kana magaaga dubadaaga magaaga dub-adaaga sheeg dub-ada magaaj emenaanastiisu dub-adaaga magaaj iyo sheeg meelus umbadanyin gobolkus umbadanyin sheeg
ha gobolkus umbadanyin magaaj iyo saxga ee sheeg
waayahay weerow eedaa mahadsanyi guddiga iyo jawaabtiinka damboyti ee xisaabta ee tartanka xuseen waa tahay xusniyow iyada mahadsanta ad iyo abwaan weerow iyo abwaan tarash sida quruxda badan leh isiin aan xisaabidaan isiin ku mahadnagaano Eh, waa su-aali tumi i afaraad ee su-aali todobaad islamarkaasna aan dhakanta su-aalo todobaad oo nasiib aan lahayn tartamyaalka xaafadda bardaal berdaala ee oyo ku jawaab waana si ka faa'iidaysalan hordhiki walaalaasho waa beri b yoona ku faa'iidaysado waayeen su-aala soon dhiyaasi sida tan mooro yaa mayba la kaxarayay bakayliyaal iyo doorayaal lugaashoona mayba iska eeyeyn siyati lama lugaad haddaba shaag meega bakayle ah meegana doore ah su-aalaas jawaabtee haddii sanadiifa aan sheega xusni oo maybwa Mhm.
tumi i kow maybwa bakaylo tumi i sagaalna maybwa dooro mar lamaad jawaabta waa bakanaga maybwa tumi i kow maybwa bakayle tumi i sagaalna maybwa dooro waayahay eh, xuseen iyada mahadsantaa Eh, weliba haytay jawaabta su-aalinka damboyti ee tartanka eh, uu ka ilaahay raali kanagada mardhow weliba ka dhawaaqi doonee natiijada ayaa weli ku wareejiyay abwaan maxamuud
maxamed yarow tarash horta mahadsanta xusni wayba horta ka sheekoye sheekado gaabanga ka sheekoye oo aana la kulmi haka koobe oo dadka aan ka sheekoye kabacdana hees wayba aan gaaday oo la arabo daalo iyo kala majaara oo toddobaad eh, eh, sagaalo iyo toddobadii la gaaday sax markan sheekada wayba la kulmna un oo cayaal eh oo waana xoogaa isku anoo rurbo iyaala dheed ma un iyaal mahayna maqtaas Ha.
anoo iyaala may an oo ciyaal eh haa saas dheh haa oo dad badan aan oo kale iila jaren haa saas dheh le qof ahayne haa way shaqa insaan lahayn ceer gaaba mhm.
markan dadka lankanka suurad badan anuu
adabu haa lanka suurad badan anuu marku meela shaqa insaan Haye.
magordaan dhulkii ma kastaan ergaabada makasaasan ceer gaaba markastan makaasasin koray haa Mhm, mayninjey mhm, markii un habaneen lana argay mhm.
lama boqol ciyaal iyoona tow dhalinyar isu jiso hani hani gohen ari bilaaceen Mhm, waryaa yan areen mhm.
waryaa wa- wara waa bahalo yan areen sax macnaha singaabiyina Ah.
haye waryaa Ay, meelada dadka ka nool.
dad godoon ew haye dadka oo godoonka jiraan sax sidad bulshadu dadkaan dhex galeen nama eh sax meelin lahanuunsa seedo ma jara Ah.
meel dhaxan dad leesu haa marka goobu haa ergaabada meelijaakol kadoo waayo oo kadoo waayo Ah.
madii masrax Jiray, kore jiray.
maya ma meeljaran sax markala oo una dadwii nagane Mhm.
meeliseen marka eh, jaakol hees la eri hees waay sax lan lan harsi alo duro la eri Mhm.
oo- oo oo la raay madaas Mhm.
usun dhagaa waay masrax la ka usi Sax.
lamaada masrax la ka gaadi dhang le saa soo heli dhang Ah.
dhang le sen gali sax marka meeliyaseene mhm, amun lisaa eh mhm.
ya hiraabanga kacanan Sax.
waaba lisaa oo duhurbe marku Macnaha- madaas markaasa qurca weejaan dhaxanta madda weysto kor irina ma jarta irin jirt irmaan gaba sax marka nin koreyti wa markan waryaa yanani wayani tudi mhm, waryaa war waa bahlo Warka- ma- markaasa ana- meel un roran male mhm.
markaasaan lahni buus markaasaan wa- waryaa bahlo maana waa kuuqaayadii la sheegi jiray Ay.
kuuqaayadii la sheegi jiray sax sanka wataa badan waryaa adiba Aha.
kiliyaabiina haye Warya maku bogaasan ka day Allah maku bogama looba ayaa yare.
haye Aan kala Eh.
aan kala ni roog.
lan kala tilmaamo karo waa lagu sheegi karo baadu Ha aha warya san ka day ma looba ayaa yare.
Eh.
Ina dar maku boga. Sakayni wadi.
wala baris iyo gaaraya
Wala male. Melo uroran male. Dadka waa dibusmi.
haye Marka tabbis koy.
haye Bis ka no shal buru.
booliska siin koy booliska ha waryaa kuu qaadini sheegay haye bartimaaday ma kuwii burushka lagu samaynayo
booliiska naftiisa
meel un roor Balle.
bano wayn dalki mugordaan Sa- markaasa biis ma shal buray sa dhabaata aan la kulmi hayt ma inseeteen warku isin meeyo ma koy diiday shaqa shaqa shaqa maayo haye meel kas dawladda sin dirtay ya dawladdu ah dawladda mana daran Hmm.
kas kaani layn iska haye ha haye ha tan kala madun mhm,
waybaa ngaade hees laaro daalo i kala manjaana haye oo toddobaatan eh, eh, sagaalo iyo toddobadii Mm.
oo la qaaday sax biyo waraase biisha haa waana mahadsanta dhowr dhowr
laakiin qolada adio Takere, sankiin.
arsan ma ku bukaa inaadan ma ku bukayo maraabiya maya maya arsakeni badis dadka dad awaan galaan dad waad aragimi maayin
ka degdegaani ebadkay daahiyema daahiyema maka degdega dilaytasye maka degdegaani ebadkay daahiyema daahiyema maka degdega madii waa ii degaanle diiwaankayslidaayma afkaydebshiya indaboolaya madii waa ii degaanle diiwaankayslidaayma afkaydebshiya indaboolaya amaanta duur ii binan dalaal maka fardhiya amaanta duur ii binan dalaal maka fardhiya madaldalama dikan muraano beydiima madaldalamaw digan waraaw daydiima arito dabali gogulna arito dabali gogulna doku durbanke durbankay fuule daimruga dayuuryaashan birhaan dokii fadlay dega daaloyii kalmanjaara dayuuriyaashin birhaan darkii fadlay dega daalo ii kala majaara ay ii dare ay dare ay ii dare ay ii dare ay ii dare ay ii dare ayurugaab daalo ii kala majaara ay daro
waayahay eedan maasinye abwaan maxamuud xaaji maxamed yarow tarash waqtishii qaaday eedan mahadsanyi sida sa- dhegeystayaalka ama wadaagii intii usoo uu kan ka talagalay natiijadii iyo waliba ku wareejiyey Eh, maxamed salaad laakiin intii us natiijada aan sheegno ka hor walibaa ku cusdaan intii usa kormara su-aalogii dhextaalka ee deedo diyaar yahayn dhegeystayaaalkii ka guuleystan iyo dhibacooyinka social eyin antisi degdegan inka dulmare kubacda natiijada ka dhawaaqdoon insha allah
bismillahi raxmaani raxiim dhowkuma baaneen bilaabday wareegii nag aartagahay masaki oo mewa qof xaafad lakabadayy horumbahaasi saas oo kale dhalinyarta deedo iyo may baan ka talagaleen dadweynaha lama su-aal dhextaal ah hamiin kasta e dadka guuleystayaalka hobana sheega magacyaasho qof kasta la socda insha allah cadow cali isaaq oo hanaweeri buuranuuri mabahay sida lama dhibcood maxamed cali aadan oo hanaweeri wadajir usina mabahay sida lama dhibcood xasan aamiin maxamed oo hanaweeri xaafida tawfiiq mabahay sida suuna lix dhibcood iyo haysada cabdimaalik xaajiyow oo hanaweeri xaafadideeda usina mabahayside lama dhibcood abshir cabdinuur maxamed oo hanaweeri bulunuuri lama dhibcood cabdiyare maxamed usiina hanaweeri xaafada bulujimaac lama dhibcood ibraahim mukhtaar maxamed oo hanaweeri xaafada daarusalaam lama dhibcood maxamed xasan maxamed waa dhegeystayiinka dambeey oo hanaweere usina mabahay xaafada mursal mabahay se lama dhibcood hoobaan isin ogahay mabaanka dhibco badana dhegeystayaalka maxamed xasan aamiin maxamed oo xaafida tawfiiq may bahaysade lidhibcood xaafadoo kale may bahaysaana min lama dhibcood dhegeystaanka dhibco badan may buah xasan aamiin maxamed tawfiiq
waayahay dhegeystayaal weliba kuurejaani haatan maxamed deeq iyo natiijada uu ka tartanka lamada xaafadood waa beri iyo berdaale oo wareegii saddexaad oona ka dahafurni
bismi illaahi araxmaan araxiim mid uu kanin bilaawaday wareegii saddexaad ee nog outagahay madiyaana ka bilaabo lamada xaafadood oo ka tartamaasi berdaale e iyo weliba waa beri b gabi ahaanba uu kamayba xaafada berdaale kasagatay ini shawaqsha ilaalsata laakiin managana xaafadadu may la warsadaaye todoba su-aalood yaxaqan lahaayeen berdaale e mayba la warsaday todoba su-aalood mayba ku jawaabani likumad e tonu ku noogeen lama su-aal waa beri b habaal martiya ku faa-iideysadeen mayba lakooyeena dhibco dhan kulmi afar dhibcood waa beri b yaana mayba la warsaday todoba su-aalood mayba ku jawaabeen afar kumad eh saddex kumad ana ku noogan todobada su-aal la warsaday saas dartee dhibcooda la kooyan yoona mayba waa siyeed dhibcood wadarta dhibco haddii ana marlamaad ka dhawaaqa berdaale e oo lakooyti tomi afar dhibcood iyo waa beri b oo lakooyti siyeed dhibcood
jecel waay hamiin dembe iyo xaafada herti waa iska dadar
waayahay eegyada amaansiin guddiga garab walaal iyo weliba tiimka kale ee stuudiyan hoogaan abwaami maxamuud xaaji maxamed taras iyo heesta kismay i t degow caali mahayna eegyada amaansiinyi abwaanka weli maybaa ka gudi jirna barnaamijkii tartan aqooneedka gebagabadiis iyana maraxayna kumay baa tartamaayeena tartamayaasha shal ee waa beri b iyo weliba horwadaag waa waa beri b iyo weliba xaafadda berdaale ee mayna iyo bilaabeena wareega saddexaad ee tartanka oo markaasi nakasharbahow nag outkalan gorodow guud ahaanna uu kumay baa tartanka ku hirtay xaafadda waa beri b berdaale ee anhambalyayana tartanka markaasi uu ku yaha kabati saas oo kale waa beri iyoona dadaal yaa muujiyaan iyoona mahadsanyiin hamin dambe haddii ilaahay uu seramay ba tartan xiisale ku rajaynaya inuusa dhamara xaafadoo shal ee horseed e iyo deegaanka daynunay b xaafadoo shal ee horseed e iyo deegaanka daynunay b diyaar garoobeen mayba markaas hamin dambe ku rajaynaya inay tartan xiisile iyo dhamara waana iyo nagadan tusaale xaafado kale ee heri wareegga saddexaad ee nag outka guud ahaanba barnaamijkii tartan aqooneedkii antahalka afmeere saaxib yaal siina dareersaayaan cabdullahi nuraadan jeceelow iyo muxudiin xasan maxamed xusni barnaamijkii tartan aqooneedka wayba taabageliyaayana garab walaal iyo raadiyaha warsan warska ladaayan maxamuud xaaji maxamed tarash al abwaan iyo agmaha nagaan oo barnaamijka noola dhiibgaadaya uu ka maxamed salaad maxamed deeq iyo xuseen cali nuur acdaan iyo agmaha nagee farsamayaqaan maxamuud gaabshiyaang mahadnagaana galaal bilaal sheekh suceyb oo dhinaga hore bulshada dhegeystayaasha barnaamijka kuladirisayaayey iyo weliba kaamirmaanka barnaamijka uu ka samuuqaal barnaamijka lanka tirsada isuuna dadaalkii maxamed cabdiraxmaan cabdulle maleelayaang mahadnagaana hanti una barnaamijkan barnaamijka madireed ugu kulmi doono dhammaantaana oo suuduban oo siina sidaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu